on Wednesdays at 1900 UTC.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa f m yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa arbaco labaatanka bisha nofembar sanadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadweynaha ku nool magaalada boorama oo cabiray dareenkooda ku aadan natiijadii ka soo baxday doorashada somalilan iyo baaq ay u direen madaxweynaha cusub ee la doortay waxaanan leeyahay hoon fariin halkan uga dirayaa xisbiga wadaniya guulaystay ee musharax madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba haddii aad wixii ballanqaad aad samayseen oo dhan aad fulin weydaan weliba intii awooddiinna aad fulin weydaan berri sidii wii hore loogu shimbarawaaliyayuuba laynagu shimbarawaqlayn
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan mawjado siyaasadeed oo xilligan ay wajahayso dowladda soomaaliya kuwaasoo kaga imaanaya mucaaradka iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka
waxay ka faa'iidaysteen fursad dowladda federaalka oo ay bixisay waxay u oggolaatay inay si aan sharciga waafaqsanayn ay maamul goboleedyada u koolkooliso inay si sharci darraa xukunka ku joogaan inay ka xakamayso oo ay ka celiso mucaaradkii jaalanjigarayn lahaa
waxaa kalood maqli doontaan dhallinyaro magaalada boosaaso ka wada olole ay bulshada uga wacyigelinayaan dhibaatada qabyaaladda qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna saaka ee caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida yukrain ayaa talaadadii shalay markii ugu horreysay ruushka ku riday dhowr gantaal oo nooca riddada dheer ah kuwaasoo ka mid ah hubka culus ee uu maraykanka geeyey ukrein iyadoo tallaabadaasi lagu beegay maalinta kunaad ee ka soo wareegtay bilowga dagaalka ruushka iyo ukrein adeegsiga gantaalada loo yaqaano atamis ayaa yimi xilli uu madaxweynaha ruushka valadimir putin uu si rasmi ah hoos ugu dhigay marinka isticmaalka hubka nukliyeerka taasoo albaabada u furaysa suurtagalnimada jawaab ay moscow ka bixiso weerar kastoo kaga yimaada quwadaha ku hubaysan nukliyeerka ee taageeray ukrein sida laga soo xigtay sarkaal maraykan ah ukrein ayaa riday ilaa sideed ka mid a gantaalada hase yeeshee gantaalada difaaca cirka ruushka ayaa ka hortegay laba ka mid ah sarkaalka wuxuu sheegay in maraykanka uu weli qiimeynayo khasaaraha dagaalka balse wuxuu sheegay in gantaalada ay ku dhaceen goob sahayda rasaasta ah oo ku taala karyeef oo ah magaalo ay ku nool yihiin siddeed iyo toban kun oo qof oo ku taala gobolka beraneyski ee dalka ruushka adeegsiga gantaalada ee ukrein ayaa laga cabsi qabaa inay sii huriso xiisadda u dhexaysa ruushka iyo xulufada galbeedka ee taageeray ukrein in ka badan labaatan ruux oo looga shakisan yahay inay xubno ka yihiin kooxaha burcadda ah ayaa talaadadii shalay lagu dilay caasimadda dalka ay colaadaha ragaadiyeen ee hayti kadib markii ay dadka rayidka ah ku biireen ciidanka booliska si ay isaga caabiyaan weerar ay kooxaha shuftada ah ku qaadaan deegaankaabiga ku haya weerar kooxaha shuftada ay ku qaadeen deegaankaabiga ku haya magaalada porto o prince xaaladda bayshanville ayaa la xiray talaadadii iyadoo dadka deegaanka ay jareen waddooyinka islamarkaana ka codsaday dadka aan ka soo jeedin aaggaasi inay guryahooda ku ekaadaan dadka ayaana ku hubaysnaa budad iyo baangado si ay deegaanka uga ilaaliyaan mooryaanta wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegay inuu arkay ugu yaraan meydadka shan iyo labaatan qof oo yaalla xaafadaha dalmas canabert iyo weliba bayshanville halkaas oo ay dadka deegaanka ah ay dab qabadsiinayeen meydadkooda afhayeenka booliska haiti loniel lazare ayaa reuters u sheegay in ugu yaraan soddon ka mid ah burcadda la dhaawacay shalay tan iyo bishii abriil haiti waxaa kusii xoogeysanaya dhaqdhaqaaq u eg kacdoon shacab oo ay dadka deegaanka isaga caabinayaan kooxaha burcadda ah ee xoogga ku qabsaday inta badan magaalooyinka waaweyn ee haiti qaramada midoobey ayaa ku warantay in ugu yaraan boqol sagaal iyo afartan kiis oo la xiriira iska caabinta shacabka laga diiwaangeliyey intii u dhexaysay bishii juun ilaa iyo setembar ee sanadkan dhageystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay dadweynaha ku nool magaalada boorame ee gobolka awdal ayaa cabiray dareenkooda ku aadan natiijada ka soo baxday doorashada somalilan waxay baaq u direen madaxweynaha cusub ee la doortay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo rajo wanaagsan ay ka muujiyeen maamulka uu soo dhisi doono warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good komishanka doorashooyinka ee somalilan ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay natiijada doorashadii saddex iyo tobankii noofembar ay u codeeyeen dadweynaha somalilan doorashooyinkii isa saarnaa ee madaxtooyada iyo xisbiyada taasi oo ay sheegeen inay ku guulaysteen madaxnimada somalilan ee shanta sane ee soo socota murashaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee xisbiga wadani maxamed cabdilaahi ciro iyo maxamed cali ow cabdi qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada boorama ayaa ka hadlay dareenkooda la xidhiidha natiijada doorashada iyo aragtida ay qabaan maanta waxaan hambalyeynaynaa inuu guusha uu helay bulshaduna heshay ilaahay waxa uu wadana wax khayr laallaa ka dhigo raxiim aad iyo aad baan u hambalyaynayaa dowladda cusub ee dhalatay dowladdaas waxaan leeyahay ilaahay hayna guuleeyo guul baan rajaynayaa madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweynihii hore isagaan waan hambalyaynayaa hambalyaan leeyahay doorashada sidii quruxda badneed u qabatay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad aqbali doonto guusha cabdiraxmaan ciro sidoo kale waxaan hambalyaynayaa xisbiga kaah oo uu hogaaminayo maxamuud xaashi cabdi guud ahaanna waxaan leeyahay reer awdal waxaad dhaliseen guul inaga oo u codeeyey guud ahaanba xisbiga rajada shacabka ee wadani waa guulaystaan ilaahay hambalyo hambalyo hambalyo codka badan ee afarta boqol ee kun iyo siyaadada ah waa dareen shacabka ka soo fulay dareenkaas shacabka ka soo fulayna waxa weeyaan dee kii horay naceen oo sidii handaraabta loo hayay handaraab noqday ilaahay kuwan muftaaxa ka dhigo furaha ka dhigo kuwa barwaaqo fura kuwa bashbash fura kuwa ummadda khayr iyo wanaag u horseeda waxaanan leeyahay hoon fariin halkan uga dirayaa xisbiga wadaniya guulaystay ee musharax madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba haddii aad wixii ballanqaad aad samayseen oo dhan aad fulin weydaan weliba intii awooddiinna aad fulin weydaan berri sidii kuwii hore loogu shimbirawaaqliyeyuuba laynagu shimbirawaaqlayn waxaan leenahay soo dhowow madaxweyne dal cusub iyo isbeddel cusub iyo madaxweyne cusub ayay dadka reer somalilan isku raaceen weligood iyo aalahoodna waa dad midaysnaan doona cid kala geyn doonta iyo cid kala tafaraaro ku kala samayn kartaana aan jiri doonin soo dhowow ayaan leenahay madaxweyne madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad baa waanu hambalyaynaya laakiin waxaan u hambalyayn doonaa sidaa muuse hadduu yeelana waan arkaynaa hadduu iska bedelana doonaa geeridun bay qaadi kartee laakiin kama gaboobi doono waa isbelda dambe oo iman doono iyada guulaystay waxaan leenahay hambalyo anna koo lahayn gee darayahoo dayeerku galo waa lagu duriyaaye beeroy kacar xisbiga guulaystee waddani waxaan ka rajaynaynaa wixii uu ku kaambaygaraynayey ee ahaa een ku raacnay oo ahaa waddada aw xidhay muuse inuu sida ugu dhaqsa badan aw wax uga qabto iyo caddaalad ayaan intaasaan ka codsanaynaa waxaan halkan uga mahad celinaya anigoo ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada baki sida degmada baki ay isbeddelka uga qayb qaadatay waxaan leeyahay shacbiga ree bake aad baad u mahadsantihiin sidoo kale waxaan u mahad celinayaa shacbiga ree awdal oo muujiyey inay diyaar u yihiin inay isbeddel ka dhaco dalka oo codka ugu badan ee uu xisbiga macaaridka waddani ka helay gobolka awdal uu ku horeeyey xisbiga kulmiye konton kun oo cod anigu waxaan diyaar u ahay anoo ka mid ahaa xisbiga kulmiye inaan la shaqeeyo madaxda cusub ee la doortay waxaan qabaa inay tahay maanta maalin weyn oo taariikhiya waxaa guulaysatay somalilan oo dhan waxaa indhaha adduunyado dhan soo eegayen mataqaana doorashada somalilan ka dhacday waxayna kusoo dhammaatay nabadqab waxayna guusha ku raacday mataqaana xisbigii wadani ulaylinayey murashaxa madaxweyne cabdiraxmaan ciro iyo murashaxa madaxweyne ku-xigeen maxamed cali doorashadan oo ahayd mid muddadii la qaban lahaa ay laba sano dib uga dhacday ayaa ahayd mid shacbiga somalilan ay si aqlabiyad ah ugu codeeyeen murashaxiinta xisbiga mucaaradka ahaa ee wadani taasoo noqonaysa doorashadii labaad ee ka qabsoonta somalilan ee madaxweyne iyo ku-xigeen talada haya lagaga guulaysto doorasho cod iyo qof ah somalilan ee ay kaga guulaystaan murashaxiinta xisbiga mucaaradka sida la xasuustana doorashadii ka qabsoontay labadii kun iyo tobankii somalilan ayay murashaxiintii xisbiga mucaaradka ahaa ee kulmiye axmed maxamed siiraanyo iyo cabdiraxmaan cabdilaahi saylici ay wakhtigaa kaga guulaysteen madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii talada hayay ee daahir rayaale kaahin iyo axmed yuusuf yaasiin haashim sheekh cumar good v o a boorama
isla wararka doorashada somalilan ku saabsan ayaan weli ku jirnaaye waxaa habeenkii xalay ahaa dabaaldegyo isugu soo baxay kumanaan ka mid a dadweynaha ku nool gobolada somalilan kuwaasoo u damaashaadayey natiijadii ka soo baxday doorashadii isku sikanayd ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ee somalilan isusoobaxyada ayaa ka dhigan inuu hirgeli waayey baaqii madaxweynaha la doortay ee somalilan ee ahaa inaan loo dabaaldegin guusha doorashada sababa la xiriira geerida allaha u naxariista ee madaxweynihii hore ee somalilan axmed siilaanyo warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa hargeysa ka soo diray xamse cali jesto tan iyo subaxnimadii shalay markii guddida doorashooyinka somalilan ay ku dhawaaqday guusha madaxweynaha la doortay iyo kan ururada ayaa magaalooyinka waaweyn ee somalilan waxaa ka bilaabmay damaashaad iyo dabaaldegyo ay samaynayaan dadweyne ruxayay calamada iyo astaamaha madaxweynahan guulaystay inkastoo madaxweynahan la doortay uu ka cudur daartay in dadweynaha taageersani ay u dabaaldegaan guushiisa isaga oo ku sababeeyey in madaxweynihii hore ee somalilan axmed maxamed maxamuud siiraayo oo dhowaan geeriyooday ay taallo tacsidiisu balse taasi may hirgelin oo dhallinyaro fara badan ayaa fagaarayaasha magaalooyinka waaweyn iskugu soo baxay kuwaasi oo si iskood ah ugu dabaaldegayey fagaarayaasha iyo waddooyinka waaweyn waxaan halkan uga hambalyaynaya madaxweynihii hore jamhuuriyadda somalilan muse biixi cabdi sida quruxda badan ee uu doorashada u qabtay doorashadan tan iyo tii ka horreysay isku sankareedba waxay noqonaysaa arrin taariikhda u geli doonta sidoo kale waxaan hambalyaynaya madaxweynaha cusub ee la doortay iyo ku-xigeenkiisa waxaan u rajaynayaa in insha allahu tacala halkii madaxweynihii hore soo gaarsiiyey inuu ka sii qaado doorashadii waxay ku soo dhammaatay si fiican alxamdulilah gabagaba nagu soo dhammaatay marka horena khayrba nagu bilaabantay khayrna way ku dhammaatay waxay doorasho aanay deera deera hirdiin waxay ahayd doorasho aan lagu dhiman aan lagu dhaawacmin waxay ahayd doorashadii ugu nabdoonayd ee geyiga geeska afrika oo dhan ka dhacda iyo dhammaan adduweynaha hambalyo qalin waxaan u diraya madaxweyneyga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro mudane guul baan ku leeyahay waxaan hambalyo gawaagila aan u diraya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaaxi waxaan leeyahay ilaahay xilka ha kugu asturo geesta kale guriga uu ka degan yahay magaalada hargeysa madaxweynaha la doortay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa waxaa bariido iyo bogaadin ugu tegayey siyaasiyiin salaadiin waxgarad ganacsato taliyayaasha kala duwan ee ciidamada iyo dadweyne tiro badan kuwaasi oo ku bogaadinayey xilkan loo igmaday xamse cali jeesto v o a hargeysa
markana muqdisho dowladda soomaaliya ee u hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wajahaysa mawjado siyaasadeed oo kaga imaanaya mucaaradka iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka kuwaasoo si xoogan uga horyimi hanaanka uu madaxweyne xasan sheekh ku doonayo in soomaaliya ay uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah warkan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
marka la eego wakhtiga kooban ee u haray dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo muranka siyaasadeed ee ku hareereysan mustaqbalka doorashada soomaaliya waxay qubarada ka faallooda siyaasadda ay tilmaamayaan inay muuqato khatar siyaasadeed dadka falaaqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa tilmaamaya inay wajahaysa dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud muran siyaasadeed oo ka imaanaya gudaha dowladda iyo qaar ka mida dowlad goboleeda dadka falaaqeeya siyaasaddu waxay tilmaameen in xilliga marka la eego siyaasaddu halka ay maraysa u eg tahay xaaladii kala guurka ee dowladdii ka horreysa miduu hadda hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida uu sharaxayo diini maxamed diini oo hore u soo noqday guddoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed laakiin markii siyaasadda arrimaha gudaha loo soo noqdo ee inta badan guuldaraa ka muuqata oo guuldarrada ka muuqataa waxay tahay ee, arrinkii amniga oo sidii la rabay aan ee, wax looga qaban ee, doorashadii oo aan heshiis lagu ahayn maamul goboleedyadii oo sidii loo baahnaa iyo dowladda aysan u wada shaqayn gaar ahaan puntland ee, jubbaland ee, kuwa hadda la joogo dowladda oo aan weli aysan kala tegin oo aan laftigooda qanacsanayn oo marka aad la sheekaysato ee, xanta ee, maamul goboleedyada kale la qaba laakiin xoogaa aan ku dhiira karin inay dowladda ee, cadaadiskeeda maaragtay ay ay- ay ka cabsanaya marka runtii waxaa la dhihi karaa dalku wuxuu ku jiraa marxalad aad u adag oo mararka qaar aad is dhihi karto waxaa soo muuqda sawirkii ee, crisis-kii ee, dowladdii tan ka horreysay ee soo martoo kale mid u eg ayaa muuqata aqoonyahanada qaarkood ayaa tilmaamay in looga baahan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu la yimaado door ka duwan midka hadda ay wajahaysa dowladdiisa waxay tilmaameen in looga baahan yahay madaxweyne xasan inuu qaato aragtidii siyaasadeed oo markii hore ku soo galay loolanka siyaasadeed ay ahayd soomaali heshiisa dunidana la heshiisa brofesor libaan ciise oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ayaa arrintan sharaxaya wallaahi madaxweyne xasan iyo dowladda dhexeba waxaa hor yaalla een, arrinta ugu muhiimsan ee, yacni sh- slogankii uu ku bilaabay oo ahaa soomaali heshiisa dunidana la heshiisa maanta ayay madaxweynaha uga baahan tahay sidii looga dhabayn lahaa wixii hore iyo hadday horudhac ay ahayd maanta ayay u baahan tahay see lagu heli karaa ee, soomaali heshiisa oo wadagala doorasho heshiisa iska badaa wax kale doorasho heshiisu lagu yahay wadagala arrintan hadda socotaa waxaad mooddaa dhinac kastaba inuu mowqifkiisu ku adkaysanayo ee, ujeedkuna ay tahay waxa laga rabo mowqifkaaga xo- ka xooji unbaa mataqaanaa xoogga ugu weyn la saarayaa hadhowdii haddii gogol la isku yimaado si tanaasulaad iyo hadduu imaadaba mowqifkaagii yacni t- ah, fikirkii aa wadatay wax un ha laga bedelay laakiin intiisa badan uu jiro sidaa ayaad mooddaa faleeqayaashu waxay tilmaamayaan marka la fiiriyo khilaafka kala dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya qaar ka mida dowlad goboleeda inay ahayd marxalad dowladdu ay abuurtay marka la fiiriyo khilaafka hadda kala dhexeeya jubbaland puntland iyo kuwa kale hadda la jooga dowladda dhexe ee soomaaliya waa kan mar kale diini oo arrintan sharaxaya khilaafka jubbaland iyo dowladda dhexe ee, waxay ka faa'iidaysteen fursad dowladda federaalka oo ay bixisay waxay u oggolaatay inay si ee, aan sharciga waafaqsanayn ay maamul goboleedyada u koolkooliso gaar ahaan jubbaland iyo maaragtay koonfur galbeed inay si sharci darraa xukunka ku joogaan inay ka xakamayso oo ay ka celiso mucaaradkii jaalanjigarayn lahaa ee, oo ay protection u samayso ee, muddaa markay ku soo meel gaareen oo xasan dareemeen in awooddiisii iyo shacbiyaddiisa sii yaraanayso madaxweynaha iyo dowladda federaalkaba labadabana ayay la eegteen wakhtigaasna go'aan waxay gaareen inay ee, ee, yacni taladooda u madax bannaanaadaan Ee, waa dhici kartaa inay saameen dabadaahi ay jirto xantaas way jirtaa laakiin ee, waxaa muuqata ee, inuu ah- aadan Maxa- eh, axmed madoobe uu leeyahay wixii aan farmaajo ka diiday xasan ka yeeli maayo oo loola jeedo doorashada jubbaland ka dhacaysa qaabka loo maaraynayo iyo doorashada federaalka qaabka loo maaraynayo inay si toos isugu hayaan dowladda hadda uu majaraha u haya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay wajahaysaa laba culays oo kaga imaanaya mucaarad ku sugan muqdisho oo si weyn u diidan hanaankii wax u hogaaminaysa dowladda madaxweyne xasan iyo qaar ka mida dowlad goboleeda oo bannaanka ka taagan siyaasadda dowladda dhexe kuwaasi oo qaarkood ka baaqsaday shirkii golaha watashii qaran qaarkoodna ka baxeen shirkii ugu dambeeyey muqdisho ka dhacay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhalinyaro ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa bilaabay inay bulshada ku dhex wareegaan si ay uga wacyigeliyaan dhibaatada ay qabyaaladda leedahay dhallinyaradan oo ku bahoobay urur lagu magacaabo ubad ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf warbixintan ayuuna nooga soo diray wuxuu ururkan la dagaalamaa qabyaaladda iyo dhallinyaradan oo si iskood isugu xilqaamay ka wacyigelinta bulshada qabyaaladda iyo dhibaatooyinka bulshada ay ka dhexlaan ayaa waxay gaaf wareegaan goobaha ay dhallinyarada ku kulanto iyo weliba suuqyada waxaana mar walba lagu arkayaa goobaha kala duwan iyagoo gaaf wareegaya sitana boorar ay ku qoran yihiin dhibaatooyinka laga dhexlo qabyaaladda
iyadoo la yidhaah war yaa tahay soomaali yaa ka tahay soomaali sidaa ma yeeli kadhaan soomaali waaba yeeli kadhaan waa yeeli kadhaan waaba nahay lama hubo waa la hubaa waa la hubaa allaha ka dhigo dhallinyaradan ayaa ku bahoobay urur lagu magacaabo ubad waxayna isugu jiraan wiilal iyo gabdho sakariya maxamuud maxamed oo ka mid ah dhallinyarada qaybta ka ah ka hortegista wacyigelinta aafada qabyaaladda ayaa sheegay in iyagu ay isku xilqaameen sidii dhallinyarada ay uga saari lahaayeen marxaladda adag ee qabyaaladda iyagoo hiigsanaya inay helaan dhallinyaro midaysan siday dalkooda uga saaraan qabyaalada midaashatay muddo badan waa soo jiitamaysa taasoo ay dhaxashay inuu waddanku noqdo mid burburay iyo mid kala dhitaalmay dhallinyarta mar walba waxay u taagan tahay ubad inay xig kasta ay u furan tahay hankii hiigsigooda inuu noqon doono dhallinyar midah oo isku mataqaanaaye midaysan sidii ururadii kacaanka ee waddanka soomaaliya sidii syl iyo ururo kaloo la mid ah dhinaca kale aadan maxamuud salaad oo ka mid a dhallinyarada wada barnaamijkan ayaan weydiiyey waxaa ku kallifay in ururkan ay aasaasaan ururka ubad oo fikirka la yimi inaan dalkeenna u kacno oo bulshada waxa maskaxdooda ka guuxayo inaan xog la soo baxno aruurinno waxyaabaha nagu dhaliyey annagoo ka dhallayr ahaan waxaa ka mid ah in dadkii hore dii wixii burburkii ka horreeyey syl inay ahaayeen dhallinyaro oo da'doodii loo qiyaaso jiro dhallinyaradaas waxay u horseedeen dal dhan magac dhan qaran dhan marka annagoo ka duulayno ama aan koobiyaysanayno in dhallinyaradii waddankii waxa weeya maanta halkaa keenay inaan annaguna bulshada aan u shaqayno oo haddii alla kuu rooyahay wixii caqabad jiro aynu ka hadalna runtii waxa weeya mawduuca laga hadlayo waxa weeya waa qabyaaladda qabyaaladda waxaa maanta halkaana dhigay isku soo wada duub oo dhallinyaradan bulshada magaalada boosaaso ka wacyigelinaya qabyaaladda ayaa waxay gaaf wareegaan goobaha kala duwan ee bulshooyinka ay ku kulmaan sida suuqa iyo weliba goobaha maqaaxiyaha iyagoo wata boorar ay ku qoran yihiin dhibaatooyinka laga dhaxlo qabyaaladda sidoo kale iyagoo suugaan ku gaarsiinaya yuusuf maxamuud v o e boosaaso
markana itali siyaasadda dowladda xilligan ka arrimsa talyaaniga ee ah in dadka muhaajiriinta ah loo diro xarumo ku yaala dalka albaniya inta laga soo go-aaminayo kiisaskooda magangelyo ayaa la kulantay caqabad sharci kadib markii ay garsoorayaasha roma kiiskan u wareejiyeen maxkamadda cadaaladda ee midooda yurub go-aanka maxkamaddan ayaa laga yaabaa inuu qaato bilooyin warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya nuur xasan nuur talyaanigu waxa uu albeniya ka dhisay laba xarumood oo lagu hayo muhaajiriinta qorshaha rooma ayaa ahaa in si deg deg ah loo soo codsiiyo hanaanka codsiyada magangelyo ee ay soo gudbiyaan muhaajiriinta laga soo badbaadiyey biyaha caalamiga ah kuwa ku guuldarraysta ee aanan la aqbalin araajadoodana si deg deg ah loogu celin doono dalalkii ay ka yimaadeen talyaaniga waxa uu rajaynayaa in uu saddex kun oo tahriibayaal ah bishiiba dhammaystiro codsiyadooda haddii la aqbalo iyo haddii kale taas oo caqabad weyn ku ah socdaalka aanan joogtada ahayn laakiin ilaa iyo hadda keliya afar iyo labaatan muhaajir oo ka tegay masar iyo bangaladesh ayaa la geeyey xeryahaasi laga sameeyey dalka albeniya waxaana dhammaan dib loogu celiyey dalka talyaaniga kadib amar ka soo baxay maxkamad ku taalla magaalada roma garsoorayaasha ayaa cuskaday go'aan dhowaan ka soo baxay maxkamadda cadaaladda ee midowda yurub taas oo sharciyaysay in waddamada ay ka imanayaan muhaajiriinta aysan ammaan noqon doonin mar haddii qayb ka mid ahi ay tahay meel aysan nabad ka jirin andrina delio oo ah khabiir dhanka sharciga ah ayaa sheegaysa in garsoorayaasha talyaaniga ay hadda raadinayaan fasiraad sharci oo ku saabsan xeerkaasi ka soo baxay maxkamadda yurub waxay tidhi dalalku waa in ay nabad ahaadaan guud ahaan laakiin sababaha keenay go'aankan ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa arrimo gaar ah oo ka baxsan xuduud dhuleedka tusaale ahaan masar bangaladesh iyo xitaa tunisiya waa dalal guud ahaan nabad ah laakiin dadka labeebka ah iyo difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo nuucyo kale oo bulshada ka mid ah nabad uma ahan sharciyada midooda yurub ayaa ahmiyadda koowaad siiya sharciga gudaha sidaasi daraaddeed garsoorayaasha maxkamadda cadaaladda yurub waxaa dhici karta in go'aanka kiiskani ay ku qaadato bilooyin waxay tidhi waxaan dhihi lahaa wax aan ka yarayn hal sano marka tani waxay la micno tahay in la xanibay waxay dib u dhac weyn ku tahay siyaasadda lidka ku ah soo galootiga ee ra-iisul wasaaraha talyaaniga gorgiya miloni taasi oo khilaafsan fasiraadda garsoorayaasha talyaaniga iyada oo hadlaysa bishii hore waxay sheegtay in heshiiska albeniya uu ahaa mid dhaxalgal ah waxay tidhi tani waa waddo cusub oo geesinimo leh oo aanan horey loo arag islamarkaana si fiican uga tarjamaysa ruuxda yurub miloni ayaa toddobaadkan taageero ka heshay elon musk bilyaneerka maraykanka ah islamarkaana xulafo la ah hadda madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump isaga oo ka jawaabaya go'aanka maxkamadda talyaaniga ayuu qoraal uu soo dhigay barta x ku yidhi garsoorayaashani waxay u baahan yihiin inay iska tagaan isaga oo ku sifeeyey inay yihiin digteetaro aanan la dooran madaxweynaha talyaaniga sergiyo matarella ayaa khamiistii si kulul uga jawaabay faragelinta musk isaga oo yidhi waa in uu ixtiraamaa madax bannaanida talyaaniga talyaaniga ayaa muddo dheer safka hore uga jiray dalalka la daalaadhaca dhibaatooyinka socdaalka ee yurub in ka badan konton iyo siddeed kun oo muhaajiriin ah oo badda soo maray ayaa ilaa iyo sannadkan gaaray xeebaha talyaaniga in kasta oo ay taasi hoos u dhacday lixdan boqolkiiba marka loo fiiriyo sannadka labada kun saddex iyo labaatankii
mahadsanid nuur xasan nuur oo warbixintaasi noo soo koobayey haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heestaasi uu ku luqeeyo lafoole ayaa u dambeysay idaacaddeenna subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimona waxaan idin leenahay nabadgelyo